قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا waxaan ku dhex jirnay fii suurati alaxzaab waxaan ka hadlaynay qisadii ghaswat alaxzaab ama ghaswat alkhandaq ayaanu ka warramaynay hadalladii dadkii munaafiqiinta ahaa ay wakhtigaasi ghaswada dhexdeeda ay yidhaahdeen ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala nooga xikaayoonaya ayagoo rabo dadka muslimiinta ee maaragta mu'miniinta ee mujaahidiinta saxaabada ridwaanullaahi calayhim inay khalkhalgeliyaan doonaya marka waxaa loo sheegi ilaahay subxaana wa tacaala hadduu dhib la maago khalqiga cid ka hor istaagi kartahay inaysan jirin haddii allah uu la maago raxmad iyo naxariisna cid ka joojin karto u diidi kartahay inaysan jirin marka dadkaasi waxa weeye waa dad ilaahay subxaana wa tacaala uusan khayr la doonin xumidaas hadallada aan wanaagsanayn ku hadlayo oo mar odhanayo maa wacdana allahu warasuuluhu ilaa ghuruura marna odhanayo yaa ahla yadriba laa muqaama lakum farjicuu oo khudlaan ku samaynaya dadka mu'miniinta ah noocaasuu rabbi ka hadlaya waxaan arki doonnaa iyadoo laga warramayo laleeyahay dadka dadka jihaadka ka reebayo oo ka hortaagan allah waa ogyahay wuu ka warqabaa yacni waa ogyahay marka la leeyahayna wuu abaalmarinayaa weyaan waa og yahay wuuna ka maaragtay xumidooda buu ka abaalmarinayaa markaasaa sifaadka xunxun ay leeyihiin buu rabbi wax ka sheegi doonaa waan arki doonna insha allahu tacaala qul waxaa tidhaa nebiyulaahi moxamedow adoo munaafiqiinta la hadlayo man daa waa kuma alladii kii yacsimukum idin ilaalinayo min allaahi alla idinka dhowrayo idinka ilaalinayo in araada hadduu allah doono bikum idinka uu idinla doono suu'an xumi hadduu idinla doono yay tahay cidda maaragtay idinka mancinayso oo idinka reebi kartaa allah subxaana wa tacaala xumida uu idinla doonay ow amase yacni man yamnacu minkum yay yihiin cidda idinka idinka mancinayso idinka reebayso allah subxaanahu wa tacaala yacni aw araada aw amase man kumaa yamnacukum idinka reebayo min allaahi araada in araada haddii uu doono bikum idinka hadduu idinla doono raxmatan naxariis oo idinla doono raxmad hadduu idinla doonana cidda idinka mancinaysa oo idinka hor istaagaysaahay waa waayo ma jiro oo cid hor istaagi karta lama arko walaa yajiduuna helimayaan munaafiqiintii lahum ay lianfusihim naftooda uma helaan min duuni illaahi axadan alla ahayn alla sokodii waliyan mid weli u ahoo arrinkooda tawalliyaahi heli mayaan walaa nasiira mid u gargaaro oo dhibka haystaa kaga gargaarana arki maayaan weeyaan marka aayaddan waxaa weeye ilaahay koonkan isagaa iskale subxaana wa tacaala ciddou doonabuu nasriga iyo guusha siiyaa ciddou doonabuu khudlaaniyaa oo hoojiyaa wuxuu qof qolo wuxuu la doonoo khayr iyo xumi midna ahna cid ka mancin karto ka hor istaagi kartaahe ma jiro marka arrinkaas ogaada baa la leeyaha weeyaan qul waxaa tidhaa nabiyulaahi moxamedow man daa waa kuma alladii kii yacsimukum idin dhowrayo idin ilaalinayo min allaahi alla idinka ilaalinayo in araada hadduu rabbi doono bikum idinka suu'an xumi ou idinla doono halaag buu idinla doono in laydin tirtiro yani cidda oo maaragtay ee allah ka hor istaagi kartaahe waayo waa ma jiro wey hasiimou idinla doono inuu cadowgiin idinka adkaado cidna idinkama hor istaagi karto suuga marka macaani badan buu xumidan wax walbay noqon kartaa waxa weeye cudur buu ilaahay idinla doonay yacni maaragtay faqri buu ilaahay idinla doonay abaar buu idinla doonay wax walba kulligeedu rabbi idinla doono cid idinka mancin karta oo ilaahay subxaanau watacaala wuxuu idinla doonay ka joojin kartaahi lama arko weeyaan aw araada bikum raxma yacni man yamnacu minkum in araada bikum raxma weeye yuu yahay qofka idinka mancinaayo hadduu rabbi idinla doono naxariis ou idinla doono ow amase araada ou doono allah bikum idinka uu idinla doono raxmatan naxariis ou idinla doono cidda idinka hor istaagi karto idinka mancinaysaay waayo wey marka ma jiro ilaahay baa subxaana wa tacaala nasri iyo guul idinla doonay allah baa maaragtay caafimaad idinla doonay barwaaqabou idinla doonay risqi idin waasiciyabou idinla doonay iyo wax la mida raxmaddaas yay tahay cidda hor istaagi kartaahi waa maya wey cidna cid hor istaagi kartaa ma jiro wey walaa yajiduuna heli maayaan lahum ay lianfusihim naftooda lianfusihim walaa lihayrihim naftooda iyo cid kaleba u heli maayaan min duuni illaahi alla sokadii weliyan axad amarkooda tawalliyo heli maayaan wey oo weli u ah arki maayaan walaa nasiiran mid u gargaaro oo cadaabka rabbi uu la doona uga gargaarana arki maayaan weli arrinkooda tawalliyo khayrka un keliya la doono amase cadaabka uu rabbi la doono mid naasirahoo uga gargaaraahi arki maayaan macnaheedu waxa weeye laysa lahum min mujiirin walaa mugiifin min duuni illaahi casa wajal qof u gargaaro ilaahay agtiisa arki maayaan mana helayaan weyaan qad yaclamu allahu almucawiqiina minkum walqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna qad yaclamu allaahu alla wuu og yahay oo wuu ka warqabaa almucawiqiina kuwa reebayo yacni mu'miniintii ka reebayo wey dadkii ka reebayo minkum kuwaasoo mucawiqiintaasoo minkum idinka idinka midihi nebiyulaahi moxamed ka reebayo jihaadka inay galaan ka mancinayo dadkaa mucawiqiintaa allah waa ogyaho wuu ka warqabaa waalqaa'iliina kuwiina waa og yahay wayaclamu alqaa'iliina wey kuwii odhanayeyna wuu og yahay waalqaa'iliina kuwii odhanayey liikhwaanihim walaalahooda ku odhanayey wuu og yahay allah wuu ka warqabaa halumma ilayna noo kaalaya annaga noo imaada dadka odhanayana allah wuu ogyahy wuu ka warqabaa oo nebi moxamed ha raacine ka soo hara saasoo kale odhanaya madiine joogoo jihaadkaa ka qaybgelinna kuwa odhanayo ilaahay waa ogyaho wuu ka warqabaa weeyaan walaa ya'tuuna imaan mayaan alba'sa ay alxarba waalqitaala dagaalka ma yimaadaan ilaa qaliilan in yar mooye yacni zaban yar mooye wakhti kale ma yimaadaan waa waqti un riyaa iyo sumca iyo xoolodoon iyo ay yihiin mooye si kale dagaalka ugama qayb galaan buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka almucawiqiin waxaa loo jeedaa almuhabitiina lihayrihim dadka dadka ka reebo jihaadka ka joojinayo oo leh ha ka qaybgelinna ka haro odhanayo allah waa og yahay oo munaafiqiintii ka mid ah minkumta waa min almunaafiqiin munaafiqiintaas ka mid ah nebigay ka reebayaan jihaadkii inay ka qayb galaan gaaladii kufaartii la diriraan ayay ka joojinayaane leeyiin ka hara kuwa rabbi uu ka warqabaa marka almucawiqiin waxaa la yidhaahdaa waxaa laga keenay min caaqahu wactaaqahu wacawaqahu intaba waad dhahaysaa wuu reebay baa laydhaha cawaqahu hebel buu reebay idaa sarafahu can ilwajhi aladii yuriidu yani markaad tidhaahda hebel yani caaqa fulaanan buu celiyey cawaqahu wuu celiyey waxaa loo jeeda idaa sarafahu can ilwajhi aladii yuriidu waddadii uu doonayey dariiqa u socdo markaa qofka ka leexiso oo waddo kale a u jeediso baa la yidhaahdaa wuu leexiye baa la odhanaya marka kuwani waxa weeyaan waddadii toosnayd oo aljihaadu fii sabiili illaahi ah nusratu diin illaahi wa rasuulihi sal allahu calayh wasalam diinka ilaahayoo loo gargaaro rasuulkoo loo gargaaro ayay dadka ka reebayaan ay ka jeedinayaan waddadii saxda ahayd weeyaan kuwaa rabbi waa ogyahay waalqaa'iliina liikhwaanihim qad yaclamu allahu alla wuu og yahay almucawiqiina kuwa jeedinayo yacni leexinayo oo reebayo yani yay reebayaan waxa w almutabitiina lihayrihim wey dadkaan ayaga ahaynoo jihaad ka rabay kuwa leexinaya oo minkum idinkii munaafiqiinta idinka midayay allah waa og yahay waalqaa'iliina kuwiina waa og yahay allah odhanayay liikhwaanihim walaalahoodii xagga qaraabada iyo nasabka walaalaha kula ahaa oo doonaya inay jihaadka ka qayb qaataanna ku odhanayay halumma ilayna annaga noo kaalayo noo imaada halumma ilayna yacni lafdiga halumma la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa luqatu ahlilxijaaz waxay simaan qofka fardiga ahe keligii ah iyo jamaacada oo kooxda ihi iyo qofka mudakarka ahee labka ah iyo dhadiga halumma u isticmaalaan kulli yacni qofkii keligii waxay leeyihiin halumma kaalay bay odhanayaan dad badan markay leeyihiin ay la hadlayaanna halumma bay odhanayaan kaalaya rag markay la hadlayaan halumma bay leeyihiin dumar markay la hadlayaanna halumma bay odhanayaan w luqatu ahlilxijaaz saasay ku hadlaan hadalkaas wey halummada marka jamac way noqon kartaa kaalaya annaga noo imaada weeyaan laakiin hayrulxijaaziyiin dadka aan reer xijaaz ahayn carabta aan xijaaziyiinta ahayn iyagu mufradkana mufraday ugu dhawaaqaan yacni musanaha markuu laba yahay labay ugu dhawaaqaan hadduu jamac yahay hadduu mudakar yahay hadduu mu'anas yahay waa kala saaraan oo mufradkii waxay leeyihiin halumma ya fulaanu kaalay bay odhanayaan hadday laba yihiin halummaa bay odhanayaan kaalaya labadiinna hadday jamac yihiin halummu jamculmudakar bay odhanayaan kaalaya haween hadday yihiin jamcoodna halumna bay odhanayaan kaalaya bay leeyihiin marka labada luqaba waa laba luqo oo jirto laakiin luqada qur-aanka uu ku soo degay waa luqatu ahlilxijaaz halumma ilayna weeyaan halumma kaalaya ilayna annaga noo imaada oo madiine noogu imaado yacni ha raacina nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkana ha la gelinina bay odhanayaan walaa ya'tuuna alba'sa alba'sa waxaa loo jeeda waa alxarbu waalqitaalu walaa ya'tuuna ma yimaadaan alba'sa ay alqitaala dagaalkii ma yimaadaanoo kama qayb galaan jihaadkii ilaa qaliilan yacni ilaa waqtan qaliilan wakhtiye yaryar bay ka qayb galaan waa mar ay sumcad doonayaan iyo hebel ha lagu yidhaahdo iyo washujaac ha lagu yidhaahdo waa mar ay haniimadoon yihiin oo xoola raadis yihiin laakiin ixtisaab iyo ilaahay dartii iyo iimaan rumayn ilaahay ugama qayb galaan weeyaan maqsadkaasay uga qayb galaan ashixatan calaykum ashixatan xaala kownihim munaafiqiintaasi ay yihiin ashixatan kuwa baqiilo ah kuwa bukhala ay yihiin calaykum idinka mu'miniinta dushiinna ay ku baqiilayaan ashixatan calaykum faidaa jaaa alkhawfu cabsidu hadday timaado oo dagaal meesha uu jiro ra'aytahum waad arki kuwa munaafiqiinta ahi yanduruuna ayagoo ku eegaya nebiyulaahi moxamedow yanduruuna ilayka adiga ayagoo ku eegaya baad arkaysaa ku fiirinayo taduuru ayadoo ay wareegi markay ku eegayaanna acyunuhum indhahooda ay wareegayaan cabsida jirta darteed ay marna midig iyo indhaha ka mirig mirigsiinayaan baad arki weye kaladii ka cayniladii kii ishiisii oo kale ay la mid tahay indhahoodu yukhshaa la daboolay calayhi asaga dushii min almowti min ajli almowti dhimasho darteed sakaraadkii baa ku soo degay darteed yacni lala miyir daboolay oo muqmaa calayhi ah sida indhihiisu ay yihiinoo kale baad mooddaa indhahooda uu noqonay markay ku eegayaan marka tiraakaalahi jihaadku usoo baxa qof mowdkii la dul saarayo sakaraatulmowt oo hayo uu hayo indhihiisoo kale baad mooddaa say kuu eegayaan faida dahaba alkhawfu taa waa markii cabsidu ay jirto oo jihaadka dadka loogu yeerayo ama markaysan cabsi jirin faidaa dahaba alkhawfu cabsidu haddii ay tagto oo baqidu aysan jirinoo ammaan ay haystaanna salaquukum way idin diiranayaan muminiintiyey munaafiqiintii way idin xaganayaanoo idin diiranayaan bialsinatin carabiyo oo xidaadin af badan bay idinku xaganayaan weyaan yani carab aad u af badan ayay idinku xaganayaan ashixatan xaala kownihim ashixa kuwa bukhalaa ay yihiin cala alkhayri khayrka kuwa ku bakhiilaya ay yihiin khayroo dhan bay ku bakhiilaan weyan markay sidaas le idin xaganayaan khayrkoo dhanba bukhalo bay ku yihiin ulaa'ika dadkaasi sifadoodu sidaa tahay lam yu'minuu ma aynan rumaynin allah iyo rasuulkiisa ma aynan rumaynin iimaan lagama hayo wey sidaa darteed buu fa axbata allaahu allah uu u buriyey acmaalahum acmaashoodii camalkii ay samaysteen buu ilaahay u buriyey yacni wax ka soo qaad male jihaadkooda ka kac buu ilahay ka dhigay weeyaan wa kaana daalika arrinkaas oo ixbaatu acmaalihim ah camalkooda oo la buriyaihi yasiiran mid sahlan weeye cala allaahi ilaahay buu ku sahlan yahay waxba lama aha ilaahay subxaana wa tacaala weeyaan ashixatan calaykum waxa weeye aayaddan sifada ay munaafiqiintu leeyihiinoo sifo xun ah ayuu rabbi subxaana wa tacaala kaga warramay wuxuu allah leeyahay waa ashixatan calaykum idinkay bukhalo idinku yihiin macnaheedu waxaa loo jeedaa idinma kaalmeeyaan waxba idima taraan haddii aad godkii qodayseen khandaqii aad qodayseen iyo dhufayskiinnii aad qodanayseen idinkuguma kaalmaynina waa idinkaga dhuumteen waa idinkaga dhuuman jireen nafaqada jihaad fii sabiilillaahi lagu bixiyo way ka bakhiilaanoo wax ma bixiyaan oo jihaadkii xoolihii lagu bixinayay kama qayb qaataan ayaga badankooda iyo jirkoodana way ku bakhiilaan oo kama qayb galaan jihaad fii sabiilillaahi inay naftooda u huraan ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto yani dad bukhala ku ah weeyaan marka ashixatan calaykum inta arrimoodba way kulminaysaa weeyaan ashixatan calaykumtana waxaan ka xaalaynaynaa yani walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliila ya'tuunada ficilkaas yani maaragtay faacilkiisa oo waawga ah baan ka xaalaynaynaa ama qad yaclamu llahu almucawiqiinadaas ayaan almucawiqiinadaan ka xaalaynayna labadaba waa jaa'is weeyaan yacni ilaahay waa ogyaha kuwa dadka xaqa ka reebo jihaadka u diido ka reebo waa ogyaha ashixatan calaykum xaala kownihim ashixatan calaykum kuwa idinku idinku bakhiilo ay yihiin waa ogyahay ama walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliilan ma yimaadaan jihaadka kama qayb galaan in yar mooye ashixatan xaala kownihim ashixatan ayagoo ah kuwa bakhalo ah calaykum dushiinna ku bakhiilayo oo nafaqada idinkaga bakhiilo camalkii aan idinla wadaagin jihaadka idinkaga bakhiilo o aadinkaga qayb qaadanaynin markii jihaadka uu jira marka waxa weeye marna cabsi baa jirto marna ammaan baa la haystaa markay cabsidu jirtaahi waxa weeyaan waxaad mooddaa dad sakaraatulmowtka uu ku soo degay baad mooddaa indhahoodu waa badelan yihiin markii la yidhaahda kaalayo jihaad ka qaybgala cabsida hayso iyo fulanimada waa dad jubana ah wey waa fulayaal weeyaan munaafiqiinta saasuu ilaahay ku tilmaamay markii cabsidu ay tagto ee amni ou jirana dadka muslimiintaa bay xagxagtaan oo wax walba hadalla adag ku yidhaahdaan way dhibaan weeyaan marka dadka inaysan iimaan lahayn allahi rasuulkiisa rumaysnayn diinkiisa rumaysnayn buu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheega wey faidaa jaaa alkhawfu cabsidu haddii ay timaaddo oo dagaalka loo jeedo alkhawfu والحرب والقتال دقالكو هدو يمادو عبسي جرتو رأيتهم وان أركي النبي محمد ينظرون أيقو إيقي إليك أذيك كفيرين أيو أيات أركيسا تدور أعينهم إنه ذلو أي وريقنيسو يعني في أحداقهم أي كو وريقنيسو إشي إشي باسا وريقنيسو يمينا وشمالا مرنا ميدقو إيقي مر بلحو فيرن إنه وكلو تاي يعني وحل إلى هذا أرنتني وطريقة ذاتك اللقوية كان وحيليه وذلك طريق الجبناء إذا شاهدوا ما يخافونه وذاتك فلياشة وحلقوية كان مركي أركان شيء كبقايان مركي أركان بينها كبيرك مركسيان هذا ميل أي أجهزتان ويا marka taduuru acyunuhum indhahooda iyadoo ay wareegayso yamiinan wa shimaalan midigii bidic ay warwareeganayso ayay ku fiirinayaan markaasaad ba waxa moodaa kalladii ka caynilladii kii ishiisii oo kale yukhsha calayhi asaga dushiisa la daboolay min almowti min ajli almowti dhimasho daraaddeed loo daboolay oo kale ayaabaad mooddaa weeyaan yacni cabsida jirto baqidda ay baqayaan argagaxa ay argagaxayaan waxaad mooddaa qof muqmaa calayhi ah oo wuxuu og yahay aan la arag ayaad moodaa maaragtay qof miirkiisii la daboolay baxaalkooda moodaa weeye marka sifadaas fi suurati muxamed buu ilaahay kaga warramay aan arki doonnaa munaafiqiinta uu ku sifaynay allah wuxuu leeyahy fi suurati muxamed wayaquulu aladiina aamanuu lowlaa nuzilat suura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نذر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف أيضا سأركضون الله حوليه هذا يددك مؤمنين تيرهدان ما آيات جهادك كهد ليسان لو سودجيو hadduu rabbi aayaddaasi soo dejiyo suura muxkama ah iyadoo ah oo aanan maaragtay mid suganoo la nasakhin ama mutashaabih ahayn markii la soo dejiyo jihaadkana dhexdiisa lagu sheego wadukira fiiha alqitaalu lays amro dagaalkaa laga qaybgala la yidhaahdaa allah wuxuu leeyahy ra'ayta aladiina fii quluubihim maradun yanduruuna ilayka nadara almakhshiya calayhi min almowti waa tan oo kale wey dadkii qalbigooda nifaaqa uu ku jira munaafiqiinta ah ayagoo ku eegayo sidii qof sakaraatulmowtka oo hayoo kale kuu fiirinayo ayaad arkaysa saasa kuu eegayaan weyan xaaladooda marka waxa weeye waa jubanaa waa fulayo markuu jihaadku yimaado wey fa idaa dahaba alkhawfu cabsidu hadday tagto oo dagaal uusan jirin oo ammaan ay dadku ku jiraan salaquukum way idin diiranayaan oo waa idin xagxaganayaan wey bialsinatin carabyo oo xidaadin af badan ayay maaragtay idinku xagxaganayaan wey bimacnaa aaduukum bilkalaami baa loo jeedaa carabka idinku dhibaan hadalka idinku dhibaan hadalba hadalkuu ka xun yahay ayay muminiintii u doorayaan marka ay maaragta ammaanka ay ku jiraan weya yani salqiga aslu salqi waxaa la yidhahda markaad tidhaahdo yani salaqa fulaanun fulaanan bilisaanihi hebel hebel buu carabkiisa ku diirtay ayaad oran markaad tidhaahda waxaa loo jeedaa idaa akhlada bihi fi lqawli mujaahira markuu hadalka ku adkeeyo isagoo hadalka la jahrayo ayaa la yidhaahdaa salaqa fulaanun fulaanan bilisaanihi hebel hebel buu carabkiisa ku diirtay bimacnaa hadalkuu ku adkeeyey ayaa loo jeedaa weeyaan laakiin aslu salqiga salqiga kelimada la yidhaha asal ahaan markay culammadu tacriifiyaan waxay ku sheegaan ay qeexayaan waxay leeyihiin waa bastu lcudwi wa madduhu lilqahri sawaaءun kaana yadan aw lisaana xubinta xubnaha jidhka mid ka mida oo qofka uu ku fidiyo isagoo qofka kale ku dhibayo ama carab ha noqdo uu ku dhibo ama gacan uu ku dhibo ha noqoto ayaa la yidhaahdaa salqiga asal ahaan taasaa loo jeedaa wey marka macnaheedu aayadda waxaa weeye fa idaa dahaba alkhawfu cabsidu haddii ay tagto salaquukum bialsinatin xidaadin ay khaatabuukum wa kallamuu macakum bikalaamin xadiidin yacni hadal aad sida maarata aad u adag ayay idin maarata idinku dhibaan oo idinkula hadlaan baa loo jeedaa weya ashixatan xaal ay tahay yani xaal ay yihiin cala alkhayri kuwa bukhala'a cala alkhayri khayrka ay ku bakhiilayaan ayagoo ah khayrka kuwa ku bakhiilaya yacni waa bukhalaa cala alkhayr khayrka in lala yimaado samayntiisa ficilkiisa khayrka la sameeyo mukhalabay ku yihiin weya walidaalika kataadat ibn dacaamat asaduusi markuu aayaddan uu ka hadlayo ashaxatan cala alkhayri wuxuu leeyahay amaa cinda alghaniima faashaxu aqwaamin waaswa'uhu muqaasamatan actuuna actuuna qad shaahadna macakum وأما عند البأس فأجبل قوم وأخذله للحق بأرمي يعني منافقين تان marka la jooga buu leeyahay khaniimada in la qaybsado oo muslimiintu intay guuleystaan gaalada xoolo ay ka soo helaan khaniimada ay qaybsanayaan fa ashaxu aqwaamin wa aswa'uhu muqaasama dadka kuwa ugu bakhiilsan weeye qaybta xaggeedana aad ugu bakhiilnimo badan ugu xun wayaan aad iyo aad waxay leeyihiin buu yidhi actuuna actuuna annaga nasiiya annaga nasiiya maxaa yeelay qad shaahadnaa macakum dagaalkii baan idinkala qayb galnay annaga wax nasiiya wax nasiiya ayay odhanayaan weyaan wa ama cinda alba'si marka dagaalka wakhtigiisa la joogay shiddada faajbanu qawmin waakhdalhu lilxaqi buuy dadka dadka ugu fulaysan weeye xaqana kuwa ugu hoojinta badan weeyaan markii la joogo shiddada markay jirto waa dhuumanayaan waa cararayaan maarata dadkiibay khudlaan ku samaynayaan dadkiibay digayaan yacni irjaaf ayay samaynayaan dadka muslimiinta ahaa oo jihaadi lahaa bay ka hor istaagayaan weeyaan ulaaika lam yuminuu ulaaika dadkaasi lam yuminuu ma aynan rumaynin yani dadka sifaatka xunxunka ku sifoobay lam yuminuu ma aynan rumaynin ay iimaanan saadiqan iimaan run ahoo dhab ah ma aynan rumaynin weeyaan lagama hayo iimaan khaalisa bal waa munaafiqiin waa munaafiqiinoo islaamnimadiina waa daahirsanayaan kufrigana qalbigay ku qarsanayan calooshay ku qarsanayaan wey faaxbat allah allah wuu buriyey acmaalahum camalkooda ay samaysteen ayuu rabbi buriyey bimacnaa adhara butlaanaha camalkooda inuu buray buu rabbi muujiyey muqaatiloo kale wuxuu leeyahay yani abala jihaadahum jihaadkoodii buu ilaahay buriyey maxaa yeele markay dagaalka gelayeen iimaan dartii iyo rumayn jihaadkan inuu ilaahay amray uma aynan jihaadaynine riyaa iyo halagaa sheego iyo sumco iyo wax lamida ayay u samaynayeen istutus bay u samaynayeen weeyaan وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك أي ذلك الإحباط لأعمالهم camalkooda oo la buriyaahay wuxuu ahaaday yasiiran mid sahlan oo fudud calallaahi ilaahay waa ku sahlan yahay waxba ilaahay kuma ah acmaashooda inuu ka kac ka dhigo allah subxaana watacaala waxba kuma aha weya yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu wain ya'ti alaxzaabu yawaduu low annahum baaduuna fi lacraabi yas'aluuna can anbaa'ikum yaxsabuuna alaxzaaba sifo kaleeto oo xun oy leeyihiin tilmaam kaleo xun ayuu rabbi u sheegi aayaddan yaxsabuuna waxay malaynayaan munaafiqiintii alaxzaaba ciidamadii isu soo bahaystay ee quraysh iyo carabtii kaleo khatafaan iyo wixii la socday iyo yuhuuddii ah lam yadhabuu inaysan tegin ayay u malaynayeen oo weli joogaan dul saaran yihiin cabsida ay qabaan dartii wain yati laxzaabu hadda wayba tageenba oo way laabteen axzaabtii waa laabteen dadkii soo bahaysta way laabteen laakiin hadday soo noqdaan wain yati hadday yimaadaan alaxzaabu kuwa isbahaystay oo mushrikiintii iyo gaaladii ah mar kale hadday yimaadaan siday haddaba u yimaadeen mar labaad hadday u soo noqdaan yawadduu waxay jeclaanayaan low annahum ayaguba baaduuna inay baadiye aadaan fil acraabi reebaadiyaha dhexdiisa inay ku baadiyoobaan oo magaalada madiinao dhan iskaga baxaan ayay jeclaanayaan wey markay baadiye tagaanna yas'aluuna ay su'aalaan dadka madiine ka imaanayo can ambaa'ikum warryaalkiinna ay ahbaartiinna ay weydiiyaan oo yidhaahdaan nabi maxamed iyo asxaabtiisii iyo ciidankii ishaysta xaggee kala marayaan xaggee marayaan inay yidhaahdaan ayay maaragtay jeclaanayaan weeyaan walow kaanuu fiikum hadda wayba idinka tegayaan baadiyayba aadaya marka dagaal yimaado laakiin hadday dhexdiinna ku jiraanna awalba dagaal ma aynan geli jirin buu rabbi leeyahay laa wuu yaqaanaa rabbi waa garanayaa walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen fiikum dhexdiinna kuwa joogo wakhtiga dagaalka idinku dhex jiraan maa qaataluu ma dagaalameen ilaa qaliilan yacni wakhti yar mooye ama dagaal yar mooye ma ay dagaalameen muddo yaray dagaalami lahaayeen laakiin dagaalka kama qayb qaateen weeyaan yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu waxa weeye axsaabtaasi waa kuwii aan soo sheegnay waa wixii is soo bahaysa mucaskarkii mushrikiinta ayaa loo jeedaa weeyaan waxay malaynayaan yaxsabuuna waxay malaynayaan munaafiqiintii alaxsaaba kuwii isi soo bahaystay lam yadhabuu inaynan tegin oo weli ay baaqi yihiinoo mucaskarkoodii ay ku baaqi yihiin ayay malaynayaan weeyaan wain ya'ti alaxsaabu ciidamadii isu soo bahaystay hadday yimaadaan yacni maratan ukhraa wey bacda haadihi albara markaan maraan ahayn hadday yimaadaan yawaddu waxay jeclaanayaan low annahum ayaguba baaduuna inay baadiyoobaanoo baadiye aadaan fil acraabi ree baadiyaha dhexdiisa inay baadiye iskaga aadaanoo magaalada ka tagaan ayay tamaninayaan ay jeclaanayaan weeyaan sababtuna waa maxay waa min shiddati alkhawfi waaljubni cabsida darteed iyo fulaynimo darteed ayay magaalada uga guurayaan markay arkaan ayay waxay aadayaan baadiyihii baa la yidhahda marka albaadii qofka baadiga la yidhaahdo waxa wey waa khilaaf alxaadir qofka magaalada degan cagsigiisa qofka ka soo horjeeda khilaafkiisaihi baa baadi la yidhaahdaa waa reebaadiyaha dadka duurka jira weeyaan waxaa la yidhahdaa badaa fulaanun badaawatan hebel baadiyow noqday baadiye reebaadiyow noqday idaa kharaja ila albaadiya markuu baadiyaha u baxo duurka aado baa la yidhaahdaa badaa fulaanun badaawa hebel reebaadiyow noqday weeyaan marka kuwan waxay jeclaanayaan inay reebaadiye noqdaanoo reebaadiyahooda acraabtooda dhexdooda iskaga jiraan baadiye ay aadaan bay jeclaanayaan weyaan oo kolkaa markay aadaanna yas'aluuna ay weydiiyaan can ambaa'ikum wararyaalkiinna ay weydiiyaan yani markay baadiye u baxaan kulla qaadimin min almadiina mid kasta oo madiine xaggeeda ka yimaado ayay waxay leeyihiin su'aal weydiinayaan ay leeyihiin kayfa kaana akhbaaru muxamedin waasxaabihi nabi maxamed asxaabtiisii xaalkooda see ahaayeen ma la tirtiro gaaladii ma tirtirtay mayagaa guulaystay xaalka akhbaartay ayay weydiinayaan wey dagaal dambe ma dhacay waxna saasay leeyihiin waa xagga sababtuna wuxuu ilaahay ka dhigay waa cabsidooda iyo fulinimada ay qabaan ayuu maaragtay rabbi ku tilmaamayaa weye walow kaanuu fiikum hadday dhexdiinna joogi lahaayeenna oy ahaan lahaayeen dhexdiinna kuwa joogaan maa qaataluu ma dagaalameen ilaa qaliilan in yar mooye wax yar bay dagaalan hadday madiine idinla joogaan oysan baadiye aadin waxa weeye maa qaataluu ilaa qitaalan qaliilan dagaal yar bay dagaalamen wax yar bay dagaalami lahayn maxay u dagaalamayaan imaa inay xamiyo iyo qabyaalad iyo wax lamida u diriraan wa imaa riyaa iyo sumco iyo istutus inay u dagaalamaan yacni iyo wax lamida ama ceebka carar raggii baa baxay dumarkiibaa magaalada ku haray ma keligaabaa ku hari karto dumarkii miyaad dhex joogi kartaa ceeb inuu ka cararayo daraaddeed mooye si kale dagaal uma galeen buu rabbi leeyahay subxaana watacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira halkan marka dadka muslimiinta caam ahaanu ilaahay ula hadlaya cid walba kulligii waxaa laga doonaya inay nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay qudwa uu u noqdo miday ku daydaan inuu noqdo baa la rabaa laqad kaana lakum waxaa idiin ahaaday haddaa muslimiintii tihiin fii rasuulillaahi rasuulka alle oo nebiyulaahi moxameda waxaa idinkugu sugan uswatun dayasho oo xasanatun wanaagsan dayasho wanaagsan baa idinkugu sugan weeyaan waa inaad ku dayataan akhlaaqdiisa aa ku dayataan dhaqanka uu leeyaha ku dayataan yacni maaragtay shijaacada iyo geesinimada uu leeyaha ku dayataan deeqsinimada uu leeyaha ku dayataan dhinac walba kulligooda makaarimul akhlaaq oo dhan ayuu nebiga kulmiyey calayhi salaatu wasalaam marka inaad ku dayataan baa yacni dayasho wanaagsan baa idinkugu sugan weeye laakiin yay ugu sugan tahay oo nabiyulaahi moxamed ku dayanayo liman kaana yarju llaha walyowm alaakhir liman dad bay ugu sugan tahay kaana ahaaday yarju llaha alla kuwa rajeeye ahaaday walyowma alaakhira maalinta aakharana rajo ka qabo ilaahay ridihiisa rajo ka qabo maalinta aakhare jannadii ilaahay uu siin lahaa rajo ka qabo dadkaas ayuu ahaatay weeyaan wadakara allaha haddana dadkaasoo wadakara allaha alla xusay kaiiran ay dikran kaiira xusid badan ilaahay yani dadkii xusay ayay ugu sugan tahay dayasho wanaagsan weeyaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana aayaddaasi waxa weeyaan yani nebiyulaahi moxamed inay dadka mu'miniinta ah ay ku daydaan oo mutaabaca ula yimaadaan awaamirtiisa ay qaataan wuxuu ka reebay ay ka haraan dhaqankiisii wixii diin u ahaa oo ka diin dhigtaan wixii dhaqan u ahaa ay dhaqan ka dhigtaan taasaa la doonaya weeyaan in lagu daydo maxaa yeele ku dayashada nabiyullaahi maxamed lagu daydo waxa waaye qofkaa ku badbaadayo fii dunyaahu wa ukhraah adduunkiisa iyo aakhiradiisa labadaba waa ku badbaadaa weeyaan alimaamu shawkaani aayaddaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay aayadda sababtay ku soo degtayba khaas ha noqoto oo ha la yidhaahdo saxaabadii wakhtigaa la joogtay war nebi maxamed ku dayda haba la yidhaahdee laakiin aayaddu waa caam oo shay walba kulligii baa lagaga dayanayaa nebiyullaahi moxamed ummaddoo dhanaana laga rabaa weeyaan wuxuu leeyahay wahadihi alaaya wain kaana sababuha khaasan fahiya caamatun fii kulli shayin waxayna la mid tahu leeyahay wamiluha qowluhu tacaala wama aataakum alrasuulu fakhuduuhu wama nahaakum canhu fantahuu aayaddaasoo kale la mid tahay rasuulka alla idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebana ka hara saasaa loo jeeda waxay la midtau leeyahay allah aayadda uu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah haddii alla kuwa jecel aad tihiin waxaad ku tiraa nabiyulaahi maxamedow aniga i raac nebi moxamed in la raaca baa la rabaa calayhi salaatu wasalaam marka aniga i raacdaan wuxuu nebigu leeyahay waxaad allah uu odhanaya waxaad markaa waxaad leedahay fattabicuunii yuxbibkum allah marka aniga i raacdaanna ilaahay baa idin jeclaanay subxaana wa tacaala weeyaan marka itibaaca ayaa laga warramaya nabiyulaahi moxamed in diinkan lagu raaco baa la rabaa looguna raaco saxaabada siday u soo guuriyeen ay ugu dhaqmi jireen inaynu diinka ugu dhaqanno baa la rabaa qofka hadduu ikhlaas leeyahay oo ikhlaas uu la yimaado oo mukhlis uu yahay oo iimaan iyo wanaaga la imaanaya uu leeyahay laabudda min alitibaaci inuu la yimaado tajriid almutaabaca lirasuuli illahi sal alay wasalam nebi moxamed inuu u barax tiro raacitaanka waa laga maarmaa wuxuu nebigu amray in la sameeyo inuu sameeyo wuxuu nebigu ka reebayna inay ka haraan ayaa la rabaa weeya kudayasho wanaagsan baa nabiyulahi moxamed idinkugu sugan waa taa weeyaan markaa nebiga ku dayataan ilahay baa idin jeclaanaya subxaana wa tacaala buu rabbi leeyahay fattabicuuna yuxbibkum allah waa taa wey marka waa mujarad itibaaca aayadda loo jeedaa wey laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuuliillaahi rasuulka alla dhexdii oo nabiyulaahi moxamed ah uswatun dayasho ow xasanatun wanaagsan baa idinkugu sugan dayasho wanaagsan oo dhinac walba aad kaga dayataan baa idinkugu sugan laakiin dadkoo dhan uguma sugnee yay ugu sugantaho iskale dayashadaasi liman kaana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira dadka ilaahay liman dad bay ugu sugan tahay kaana ahaada yarju llaha alla kuwa rajaynayo yacni maaragtay ilaahay naxariistiisa rajo ka qabo awaabta ilaahay oo awaabinayo rajaynayo cadaabka ilaahay ka baqayo yani maarata maalinta aakharo ee jannada ilaahay rajaynayo dadkaasay ugu sugan tahay liman dad bay ugu sugan tahay kaana ahaada yarju llaha alla kuwa rajeeye walyowma alaakhir maalinta aakhira kuwa rajeeyo oo ama ka cabsada rajahu bimacna alkhawf waraja labadaba waa la yidhahdaa tamac iyo khowf labada waa lagu fasiri karaa weeye wadakara allaha ilaahayna xuso subxaanahu watacaala kaiiran in badan yani dikran kaiiran fii jamiici axwaalihi dikriga ilahay qofka ku dhex jira qofkaas weeyaan qofka ay dayasho ugu sugan tahay ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى مركي أي أركين المؤمنون ضدك المؤمنين تأها الأحزاب إذا ماذا إسسوب هايستي معسكر الشركي مركي أركين أهل الشركي مركي أركين قالوا وحير هذين هذا متكن oo aan u jeedno waxaynu arkayna ciidamada isu soo bahaystay maa shay weeye wacadana allaahu alla uu noo ballanqaaday wa rasuulu rasuulkiisana uu noo ballanqaaday inaan la kulmayno balaayadan iyo imtixaankan iyo shiddadan iyo dagaalkan inaan la kulmayno waa wuxuu rabbi hore noogu ballanqaaday weye wa sadaqa allaahu allana waa run sheegay warasuuluhu rasuulkiisana waa run sheegayo wacdigii way oofiyeen ballanqaadkiina loo ballanqaaday waa inoo oofiyeen weyan wamaa zaadahum mu'miniintii uma kordhinin balaayada imtixaanka iyo isbahaysiga ciidamadan iyo dagaalkan iyo shiddada ay la yimaadeen uma uunan kordhinin ilaa iimaanan iimaan rumayn ilaahay rasuulkiisa la rumeeyo wacdiga ilaahay iyo ballanqaadkiisaoo la rumeeyo iyo wa tasliiman hoggaansan oo amarka ilaahay iyo qadigiisa iyo qadarkiisa loo hoggaansamo wax aan ahaynu ma aysan kordhin weeyaan arrintaasay kororsadeen allah subxaana wa tacaala muminiintiibuu meeshan kaga warramaya sifada ay leeyihiin aayadahan saddexdaah isdaba joogo muminiinta ayuu rabbi subxaana watacaala yani oo rumeeyey oo nebiga rumeeyey oo kitaabka rumeeyey oo allah rumaysnaa awaamirta nebiga qaadanayay yaa ilaahay oo nooga warrami waxa weeye markay arkeen gaaladii isu soo bahaysteen markay arkeen waxay garteen waxaan inay imtixaan yahay ilaahayna horay buu u sheegay oo wacdiguu ballan qaaday inaysan dadka muminiintaahi janno aysan helaynin ilaa la imtixaano ilaa la imtixaano inaysan janno arkaynin waan soo marnay fii suurat albaqara ku soo marnay allahu odhanayo am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa ya'tikum maalu aladiina khalow min qablikum masatkum alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waaladiina aamanuu maca mataa nasru llah alaa ina nasr allahi qariib ma waxaad moodeen baa laleeyahay jannada ilaahay inaad iska gelaysaan idinkoo aysan idiin imaanin dadkii idinka horreeyey xaalkoodii oo kale aysan idin qabsan dadkaasi dhibaato baa taabatay dur baa taabtay dhibkii iyo shiddadii marku ka bateen dhulkaa lala gilgilay yacni rafaad iyo shidday arkeen weeyaan dhib badan bay arkeen ilaa rasuulkii iyo dadkii raacay ee mu'miniinta ay ka yidhaahdaan nasriga ilaahay ay dalbaan oo yidhaahdaan mataa nasrullah war goormuu allah noo gargaari doonaa ay yidhaahdeen marka idinkoo xaaladaas idinkoonan arkin oysan idinla kulmin waxa weeyaan janno ilaahay arki maysaan weeye taasay marka u jeedaan wacdiga wey walammaa ra'aa markay arkeen almu'minuuna mu'miniintii alaxzaaba ciidamadii kufaartiiyo isa soo bahaystay markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa ishaarada waxaan u celinaynaa haadaada oo farta waa shayga lagu fiiqayahay waxa weeye yacni ilaa maa ra'owhu min aljuyuushi ciidamadan iyo xisaabtan ay arkeen ayaa loo jeedaa wey haadaa midkan aan arkayno ay aladii ra'aynaahu min aljuyuushi waxaan u jeedno maa wacdana allaahu waa wuxuu rabbi noo ballanqaaday wa rasuuluhu rasuulkiisa uu noo ballanqaaday wacdiga ilaahay rasuulkiisa oo ah inuuna imtixaanayo nala kala saarayo arrintaas inay tahay waa wacdi weeyaan ballankii wey marka waa in nala imtixaano oo nala kala saaro maadaama aynu halkaas kulligeen isku dhex jirno ilahay waa na kala saari ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiia min aayib ilaa ilaahay uu qofka wanaagsan kan xun uu ka sooco laydinkaga tegi maayo sida aad tihiin ilaa laydinkala sooca buu rabbi odhanaya weya marka wacdigu waa taa imtixaankaasaa loo jeeda markaase waxay yidhaahdeen wasadaqa allaahu alla wuu run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisana run buu sheegayo wacdigii iyo ballantii ay qaadeen waa muujiye ilaahay subxaana wa tacala oo juyuushtii waatan aan arkayno ciidamadii doonaya inayna tirtiraan waa kuwan weeya wmaa zaadahum uma kordhinin yani balaayadii baa loo jeeda ay maa zaada albalaau wlimtixaanu imtixaankii iyo balaayadii qabsatay iyo dagaalkii cabsidii uma kordhinin hum muminiintii uma usan kordhinin ilaa iimaanan rumayn unbay ka qaadeen ilaahay oo lasii rumeeyo subxaana wa tacaala rasuulkiisaoo la rumeeyo wacdiga allah iyo rasuulkiisa ee ballanta ay qaadeen oo maaragtay la rumeeyo mooye wax kale maaragtay uma uunan kordhinin ilaa iimaan mooye iimaanu u kordhiy iyo wa tasliiman hoggaansan oo liamri illaahi wa maqaadiirih alla amarkiisa iyo wuxuu qadaray loo hoggaansamo mooye wax kale uma aynan kordhinin weeyaan min almuminiina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh min almuminiina muminiintii ayay ka mid yihiin rijaalun rag sadaquu run sheegay ka run sheegay maa caahadu allah alla wixii ay kula ballameen calayhi maagaba shayga ay rabbi kula ballameen dad ka run sheegay ayaa muminiintii ka mid ah fa minhum waxaa ka mid ah dadka muminiintaa man dad baa ka mida qadaa naxbahu qasadkiisii iyo muraadkiisii dhammaysta nadarkiisii ou nadaray gutay ayaa ka mid ah wa minhum waxaa ka mida dadka mu'miniinta man yantadiru dad sugayo oo weli yani ballantii sidii u hayo aanan ka baxaynine suganayo nadarka ilaah inay oofiyaanna waa ka mid weeyaan wamaa badaluu ma aynan badelin tabdiilan badelitaan ma aynan badelin wey wax badeloo ku dhacay ma jire sidii ilaahay iyo rasuulkiisa yani maaragtay ay kula ballameen ayay rabaan inay u oofiyaana diyaar u yihiin weyaan min almuminiina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayhi yacni waxa ay mu'miniinta allah kula ballameen muxuu yahay oy ka run sheegeen waxa weeye markay cadowgooda la kulmaan waxa weeye waa alsabru waalthabaatu wa cadamu alfiraari cinda alliqaa'i inay sabraan oo ay sugnaadaan oo aynan cararin markay cadowga la kulmaan ballankaasay hore u qaadeen mu'miniintaasi dadkaas marka dad kamidihii ballantoodu waa guteen oo intii ghasawaad la gelayay ma aynan baqaninoo way guteen ghaswatu badrin dad saxaabo badan baa ku dhimatay ghaswatu uxud bay ku dhinteen ghaswadan oo khandaq lafteeda ayay dad badan ku dhinteen oo maaragtay oo aad ogtihiin yacni dhowr inay fallaarihii wixii laisku tuurtuurayay ku dhinteen waxaaba ka mid ahaaba sacd ibnu mucaad oo maaragtay ay yacni dhudhunkiisa intay uga dhacay markii dambena dhintay dhiigbax u dhintay oo sidaa ku dhintay ayaa ka mid ah saxaabo badana ku dhimatay wey ولذلك أي أنس بن مالك رضي الله عنه يعني وحبه جرى أنس هذه الآية في أنس ابن, ابن النضر رحمه الله في أحد آيتان فمنهم من قضى نحبه وحوجداب ليه غزوة أحد أنس بن النضر ayay maaragtay ku soo degtay buu leeyahay waa ninkii markuu arkay saxaabadii iyo gaaladii markii la jabiyey uxud cararay ay ka hor yimaadeen wallaahi innii la ajidu riixa aljanna duuna jabali uxudin uxud sokadeeda baan jannada carafteedii ka helayaa buu idinkana waa cararaysa markaasuu faqaatala xataa qutil yani wuu dagaalamay ilaa la dilo waatan yani cid garatan la waayey waxa ku dhacay seefaha iyo warmaha iyo ninkaa ku dhacay waa la garan waaye walaashiisaa mar dambe inuu anas ibnu nadar yahay farihiisa iyo gacmahiisa ay taqiinay ayay ku garatay inuu asaga yahay si kale waa la garan waayey dhibka soo gaaray weeyaan marka dadkaas ayay ku soo degtay buu leeyahay laakiin aayaddu waa caam weeyaan من المؤمنين مؤمنين تبي كم يهين رجال رج صدقوا رن شيغي ما عاهد الله الله وحا اي كلا بلمين عليه شيغبا كرن شيغي ايا مارتي يعني مؤمنين كمدا فمنهم وحا كمدا من قضى قف قتي naxbahu yani nadarkiisii gutay weyan annaxbu hadda waxaa loo jeedaa maltasamahu linsaanu wactaqada alwafaaa bihi wuxuu qofku isagu laasimsado oo inuu guto ou maaragtay ictiqaadiyo ayaa la yidhahdaa naxbiga loo jeedaa macnahaasaa lagu fasira waxbaad isku laasiminaysaa ood nadraysaa haddana waad ictiqaadinaysaa inaad gudato marka nadarkeedu kuwa gutay baa ka mid ah weyaan fa minhum waxaa ka mida mumin man dad baa ka mida qadaa gutay naxbahu qasadkiisii gutay yani muraadkiisii gutay nadarkiisii gutay ayaa ka mida wa minhum waxaa ka mida man yantadiru dad sugayo iifaa'a maa caahad ullaha calayhi waxay rabbi kula ballameen inay oofsadaane gutaanna dad sugaya ayaa ka mid ah oo sidii dadkii ay la kulmeenoo u oofiyey hadday la kulmaan ayagana oofin doono siday taa u gudan doono ayaa ka mid ah weya wamaa badaluu ma aynan badelin cahdiga ilaahay subxaana watacaala iyo ballanta ay la galeen tabdiilan badelitaan ma aynan badelin allah iyo rasuulkiisa ballankay la galeen siday ula galeen bay u oofinayaan weya maxay marka cahdiga ilaahay ugu run sheegeen ballanta ilaahay maxay uga run sheegeen oy u oofiyeen liyajziya allaahu alla inuu abaal mariyo alsaadiqiina kuwa runta sheegayo bisidqihim bisababi sidqihim runtooda sababteed inuu ku abaalmariyo bijannaati naciim nooyin lagu nicmaysto inuu ilaahay kaga abaalmariyo subxaana wa tacaala wayucadiba almunaafiqiina kuwa munaafiqiintana inuu ilaahay cadaabo in shaaa haddii uu doono mashiicadiisa ay keentana inuu cadaabo weeye oo adduunka uu ku cadaabo ama aakhira ku cadaabo aw amase yatuuba uu ka towba aqbalo calayhim ayaga dushooda uu ka towba aqbalo in shaaa weeyaan hadduu doonana uu ilaahay ka towba aqbalo maxaa yeelay mashiicada ilaahay doonista ilaahay waa ay furan tahay wuxuu doono buu sameeyaa wa facaalu limaa yuriid wax alle wuxuu doono buu sameeyaa weeye ina allaha alle kaana ghafuura alla dembi dhaaf badan weeye raxiiman haddana naxariis badan وغفور وانا الرحيم الله سبحانه وتعالى ويه كثير كثير الغفران والرحمه عندو دونبو ودمبي دافا او نحريستا ويه ودومديسا كميد اه ويه aayadan marka waxa weeye dadkaas marka ay ballanka ilaahay ay galaan cuhuuda ilaahay ay galaan oo iimaanka uu kordhinayo yaqiinta ugu siyaadinaya tasliim iyo hogaansinka ay ula imaanayaan ballamada ilaahay ay u fulinayaan muraadka ay leeyihiin waa jazaha ilaahay inuu adduunka yacni inuu waxay adduunka ku sameeyeen aakhira uu ka jazeeyo thawaabta iyo jannada ilaahay inay helaan ayay intaa u samaynayaan liyajziya allaahu alla inuu abaalmariyo الصادقين كوي رنت شيغي بصدقهم يعني انه مارتي رنتودي كابال مري اما بسبب صدقهم انه كابال مريو او او كابال مريو بجنات النعيم وال وال والاجر الجزيل اجر وين او مارتي واسعه جنوين او يكون نعميستان انه الهي كابال مريو اي دونيان وين ويعذب المنافقين منافقين تنو عذابه ما دام ay maaragtay ayaga ballankii ilaahay ay la galeen ay ka baxeen kufri ay caloosha ku qarsadeen ilaahay uu cadaabo in shaa hadduu doono uu cadaabo aw amase yatuuba aw noqdo oo calayhim dushooda uu ka tooba aqbal hadday soo noqdaan oo nifaaqa ay ka soo noqdaan weeyaan inuu toobadooda aqbalo hadday kufriga munaafiqnimadii iyo khudlaanka dadka mu'miniinta ay hoojinayaan ay ka soo noqdaan ilaahay inuu ka tooba aqbalo haddii uu rabbi doono subxaana wa tacaala ina allaha alleh kaana ghafuura alla dembidhaaf badan weeye raxiiman oo maaragtay naxariisto oo addoommadiisa raxmad iyo dembidhaaf labadaba iskugu daro waa ciddii uu doono allah subxaana wa tacaala weeyaan ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال قصدي با marka غزوه الاحزاب ayaa la soo gabagabeynaya Allah marka waxa ay ku dhamaatay buu noo sheegay gaaladu waxay doonayeen markay yahuuda ay soo diyaarisay ciidamada oo maaragtay quraysh ay soo baxeen carabtii kale ay soo wada baxeen maqsadkay rabeen muxuu ahaa nabi maxamed asxaabtiisa in la tirtiro oo iimaan iyo islaamnimo iyo diin la sheego taba la waayo maqsadkoodu sidaas u ah xoolahooda iyo carruurtooda iyo kullina dumarkoodana inay la wareegaan yacni hantidooda iyo dhulkooda inay la wareegaan bay rabeen markay baabi'iyaan wax u hirgalay lama arka buu rabbi leeyahy waxay noqdeen rajacuu biqufay xunayn waxa la yidhaahdo ayagoon waxba haynin khaybatulamal ay ku dhacda rajala'aan ayay meesha ka laabteen ilaahay baa subxaana wa tacaalana sabab uga dhigay inay noqdaan waa taa weeyaan waradda allaahu allah wuu celiyey aladiina kuwii kafaruu gaaloobay biqaydihim caradoodii buu la celiyey allah subxaana wa tacaala lam yanaaluu ma aynan gaarin khayran wax wanaagoo ay gaareen lama arko dafri baysan helin haniimaysan helin yani nasri baysan helin nabiga asxaabtiisa kama aynan gargaarsanin wey waxay heleen lama arko wax khayray gaareen lama arko wey wakafa allaahu allana wuu kaafiye wuu ka kaafiyey almuminiina muminiintii alqitaala dagaalkiina waa ka kaafiyey dagaal iska horimaad ah oo lagu baabacana ilahay waa ka kaafiyey muslimiintii markuu rabbi ku ilhaamiyey ou tusay inay godkaa qotaan dabadeetana gadaal ay ciidanka ka difaacaan ilahay dagaalka waa ka kaafiye weeyaan wa kaana allaahu allah subxaana wa tacaala qawiyan alla awood leh weeyaan oo awoodiisa quwo ka hor imaan kartahay aysan jirin waa alla qawi ah oo awood leh wey casiizan haddana casiizaho yani haalibaho shay walba kulligii ka qaalib noqonaya wey shay walba kulligii asagaa ka qaalib noqonaya wey warad allah aladiina kafaruu bihayrihim lam yanaaluu khayra marka khayrkan waxaa loo jeedaa hadda lam yanaaluu khayranta la leeyahay waxaa loo jeedaa waa aldafru waalmaqnamu min almuslimiin maxaa yeele waxay u yimaadeen muslimiinta inay laayaan oo ka adkaadaan xoolahoodana ay helaan oo haniime ay helaan labadii midna ma aynan arkin weeye markii meesha ilaahay junuudiisa uu ku diray oo ilaahay dadka muminiinta dagaalka uu ka kaafiyey wuxuuna uga kaafiyey yani khandaqaasay qoteen dabayshii ilaahay uu ku diray yani maaragtay malaa'igtii qalbiga rucba uga riday argagax uga riday waxyaalahaasoo dhan baa laiskugu daray marka wax khayray gaareen lama arko weeyaan waradda allaahu الله وو عليي الذين كفروا كوي كفارت اهاي احزابتي سو بحيستي بغيبهم عرضودي بو لعليي وي يعني خيبه الامل اللي نقدين ويان ayagoo caraysan ba iska laabtay lam yanaalu ma aynan gaarin khayran wax wanaagay gaareen lama arko muslimiinna ma aynan tirtirin oo uma hirgelin maqsadkoodii xoolahoodii qaliimana midna ma aysan helin weeyaan وكفى الله الله سبحانه وتعالى وككافيي المؤمنين مؤمنين تينا القتال دغالك بو الهي ككافيه سبحانه وتعالى dagaalkii buu rabbi ka kaafiyey waxa weeyaan dabaysho rabbi ku soo diray ayuu kaga kaafiyey oo ayaga zalzala ku ramays ku samaysay zalzala ku samaysay buu ilaahay uga kaafiyey junuudi iyo malaa'iktii ilaahay uu soo diray buu kaga kaafiyey weeyaan walidaalika nabiyullaahi maxamed markuu cadowgaas oo kala arko sida saxiixaanka ku sugan waxyaalaha uu dhihi jiray ilaahay ku bari jiray laa ilaaha illa allah waxda sadaqa wacda wa nasara cabda wa azza junda wa hazama al-ahzaba wahdahu buu dhihi jiray fala shay ba'dahu يعني هذا الكاس وديجي إله كلا معبود كلا حق لو عابد ما جرو الله مويه وعدي أو بلن أو بلنت أو قادن إله ونور رمي ونور دبي adoonkiisa oo nabi maxamedana waa u gargaaray jundullahna wuu u gargaaray oo saxaabadii mu'miniintii ah cadowgiin ilaahay waa jabiyey khaybatul amal oo dhigay weeyaan walidaalika inuu nabigu habaari jiray waan soo marnay xadiidka saxiixa ku sugnaa an cabdulaahi ibn abi awfa xadiidka uu nabiga cabdulaahi ibn abi awfa uu ka warinayo nabiga wuu bari wuu habaari jiray mushrikiinta markay ku soo duulaan allahumma munzil alkitaabi sariica alxisaabi ihzim alaxzaaba allahumma hzimhum wazalzil هم بودي جري اللي كتابك سو دجيو اللي حسابتيس اي دغدغ بدنيدو عدوغا احزابتيس سو بحيس الله نغا جبي بودي جري oo nooga gargaar ilaahay uu jabi oo maarta zalzala ku rid buu dhigi jiray ilaahayna ducadiisa waa u aqbalay marka sababtaasna ducada ilaahay aqbalayna waa uga kaafiyay ilaahay mu'miniintii qitaalka iyo dagaalka uga kaafiyay weeyaan wa kaana allah allah subhanahu wa ta'ala qawiyan alla awood leh buu ahaaday oo la tu'ariduhu quwwatun wax kale ka hor tagi kara haysan jirin awood kale ka hor iman karta aysan jirin aziizan hadana amarkiisa uu qaalib yahay weeyaan allah subhanahu wa ta'ala la يغالبه أحد من خلقه عند إله كغالب نقون كرتان إيسن جرين ويا وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسر وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا غزوة الأحزاب انت سيكو أكيد لبدان آيادات بني قريضة لمنك يهودا أها ee madiina nabiga la deganaa oo ballanka kaga baxay markay yahuudii iyo mushrikiintii carabta isa soo bahaysteen ballanta nebi maxamed uu la galay ka baxay si muslimiinta loo baabi'iyo ayuu rabbi kaga warramaya wa anzala ilaahay wuu soo dejiyey aladiina kuwii daaharuuhum mushrikiinta kaalmeeyeyo nebi maxamed ka gargaaray oo gaaladii u gargaaray oo min ahli alkitaabi ahli kitaabkii ah min sayaasiihim dhufaysiyadoodii ayuu ilaahay ka soo dejiyey dhufayska ay galeen buu rabbi ka soo saaray weeye wa qadafa allah wuu ganay fii quluubihim laabahooda dhexdeedana wuxuu ku ganay alrucba argagax buu ku ganay oo qalbiga ilaahay rucbi ku riday qowf ayaa lagu riday weeye taqtuluuna waad laynaysaan fariiqan qayb ayaga ka mida baad laynaysaan وتأسرون وتقفالنيسان فريقا قيبت كلنا وتسو قفالنيسان قيبت أد لينيسان والرقي دقالمي ودقالك قاري كو القفالني وعررتي دمركي ويا وأورثكم الله إذن دحشيي أرضهم دلكو ذبو إذن دحشيي ودلكي أي بني قريدة دقنيد مسلمين تا إلهي كوريجي وديارهم يعني أرضنا وأركدونا بيرهودي يكل بالوجه ذا وديارهم غريهودين إلهي وإذن دحشيي وأموالهم حولهود أي لهايانا إذنكو ربي إذن دحشيي ويا وأرضا ضلنا وإذن دحشيي ويا أورثكم أرضا نلك لنا إلهي وإذن دحشيي نلكاسو لم تطؤوها أيدنا ولكو استاقين أيدنا عكتين بهن وكان الله الله قديرا عليه كروي على كل شيء شيء كست كله الله مدك أوده أو كرويا marka labadan aayadood sidaan soo sheegnay bani qurayda markii cahdigii ballantii ka baxeen ayuu rabbi subxaanahu watacaala kaga warramayaa dhibkii gaaray dhibaatada ku dhacday buu kaga warramayaa sida marka moxamed ibn isxaaq saaxibu siyar oo warinayo wuxuu leeyahay yani maadaama horey aan uga soo hadalnay bani qurayda in xuyay ibna akhtub oo bani nadiir yuhuudi madiine laga raray ka mid ahaa ayaa waatuu inta tegey xuyay ibnu akhtub boo wuxuu u tegey yani maarata kacb bni asad oo bani qurayda madax u ahaa waatuu u tegey oo ballan nebiga la lahaa markaasuu arrintii yidhi waxaan kuula imid cizu dahri baan kuula imid sharaf oo weligaa jirayso zaman kastaba cumrigaada sharaf aad weliga aad yani maarata helaysa baan kuula imid ayuu yidhi qurayshoo dhan baan kuu keenay qabaa'ilkii khatafaanoo dhan baan kuu keenay oo doonaya maxamed iyo asxaabtiisu in maanta la tirtiro adiga marka waxaan rabnaa ballanka inaad aad maxamed la leeda ka baxdo dagaalkana aad ka qayb qaadato waataan soo marno ka soo hadalna arrintii markuu ku radiyey oo yidhi wallaahi cizigii lama imaanine waxaa ji'tanii bidulli dahri buu yidhi yani waxaad iila timid dulli baad iila timid buu yidhi zamankaoo dhan dulli aan ku jiraya iila timid iska kaydaa buu yidhi niyahow xuyeeyow faraha iga qaad aniga iyo muxamed wallaahi waxa naga dhaxeeyo yani wax kaloo aan ku arkay lama arko ilaa yani maarata sidqan oo wafaa'a run iyo ballantoo la oofiyaan weliga ku arkay niyow idaa buu leeyahay ballanta yani maaragtay faraha iga qaad wuu ka diida markii dambe uu ballan u qaaday oo yidhi haddii quraysh iyo khatafaan iyo qabaa'ilkaasi ay laabtaan oo maxamed iyo asxaabtiisa aan waxba la yeelin ballan waxaan kuu qaadayaa inaad dhufayskaada aan kula galo wixii ku asiibana ay asiibaano meeshii adiga aad ku dhimata aan kugula dhinto kacab markaasuu yeelay ballantii marka waatuu ka baxay oo nebiga ballantii maaragtay wax ballanoo naga dhexeeya lama arko ay yidhaahdeen nebiga waatuu arrintaa taabuday oo aiiu maarata kuma degdegin wuu xaqiiqsanay saxaabadiisi qaar ka mida waatuu dir waa ka soo hadalnay noo xaqiijiya ballantaasi ma runbaa warkana soo gaaray inay ballantii quraydo ka baxday iyo in kale ou rag u diray markay meeshii tageenna waxay arkeen yani maaragtay inay ballantii ka baxeen bay ogaadeen oy leeyihiin xataa jaaife ay nabiylahi maxamed akhlagaadaynayaana leeyihiin yuu yahay rasuulkaa sheegaysa ma rasuulullah maba garanayn rasuulkaa sheegaysa waa kii wax cahdiyo noo dhaxeeyo laa cahda baynana wa bayna muxamadin walaa caqda bay yidhahdeen wax ballanoo naga dhexaysaahi annaga iyo maxamed lama arko marka warkaasi oo aad iyo aad u xun ayay ku hadleen oo saxaabadii ay kala soo kulmeen wafdigii nebiga uu diray oo arrinta soo xaqiiqsanayeen way soo noqdeen markay yimaadeen nebigu waatuu yidhi ii ishaara oo arinta ha tasriixinino ha cadaynine maarata ii baaqa baaq iigu sheega markaasay u baaqeen inuu ballantii ka baxay bani qurayda ee ballantii ka baxday ayay u sheegeen markaas yacni dagaalkii waata marka dagaalkooda iska wateen saxaabadii waa tii ay maarata mushrikiintiina iska ilaalinayeen bani quraydana nebiga ciidankan ka ilaaliya si uusan xagga looga soo gelin gadaal madiino ilaaliya waa tii uu diray markii ilaahay quraysh iyo yacni qabaa'ilkii carabta isu soo bahaystay ay laabteenoo ilaahay ka sii jeediyey shartoodii oo nebigii oo madiino ku soo noqday iyo asxaabtii madiino yimaadeen oo dharkii ay iska dhigeen hubkii ay dhigeen saxaabadii nebiyulaahi moxamed marka isagoo guriga umu salama radiallaahu canha isaga oo maaragtay ku qubaysanayo oo markaas hubkii dhigay xaaskiisa umu salama gurigeedii isagoo yacni ku qubaysanayo ayaa malakul jibriil u yimid waxayna ahayd wakhtigii duhurka salaada duhur la jooga bay ahayd markaasuu yidhi moxamedow awadacta silaaxa hubkii miyaa dejisay buu yidhi waa dhigtay miya markaasuu yidhi nacam waan dhigay buu yidhi nebigaa odhanaya malkuljibriil baa hadalkaa ku yidhi markaasuu yidhi walaakina almalaa'ikata lam tadac aslixataha malaa'igta ilaahay weli jihaadkay ku jirtaa hubkii ma aynan dhigin allah baa wuxuu ku amrayaa an tanhada ilaa bani qurayda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ku amraya inaad u kacdo bani qurayda aad aadda baa layidhi nebiga markiiba wuxuu diray nin mu'adina oo dadka gaarsiiyo muballiqa ayuu diray oo yidhaahdo yacni bani qurayda casarka meelaan ahayn yaa lagu tukanin yacni nebigu u amro wuxuu yidhi laa yusalliyanna axadukum alcasra ila fii bani qurayda salaada casar meel aan bani qurayda ahayn oo madiino gadaasheeda iyo yacni meel kale yaa lagu tukanin markiiba labiskoodii hubkoodii bay saxaabadu qaateen nabiguna waa raacay calayhi salaatu wasalaam ilaa bani qurayda baa la aaday saxaabada marka jidka intay kusii jireen baa salaadii casar ay la kulantay markay salaadii casar la kulmeena qaarna iska tukadeen oo yidhaahdeen yacni nebiga uma jeedin calayhi salaatu wasalaam ha tukanine wuxuu u jeeda un aan degdegno hala degdego oo maarata xagga ha la gaaro qaarna waxay yidhahdeen maya laa nusalliiha ila fii bani qurayda maadaama nebigu uu yidhi bani qurayda mooye meel kale laguma tukan karo ayadoon baan ku tukanaynaa bay yidhahdeen cid maarata la tacniifiyena ma jira labada qaybood qoladii inta ku tukatay iyo qoladii xag ku tukatayba nebigu waxba ma uusan dhihin meesha nabiga madiine markuu ka tegay cabdulaahi bni ummi maktuum saxaabigaas oo indhoolo ah ayuu u dhiibay oo magaalada uga tegey dagaalka bani quraydana markay muslimiintu dirirayaan calan bay qaadan jireen calankaa uu qaadan jirayna waxaa loo dhiibay calanka muslimiintana cali bni abi aalib buu nabiga u dhiibay calayhi salaatu wasalaam oo gacanta ka saaray markii ay bani qurayda tageen muslimiinta durbadiiba xisaaray ku sameeyeen way hareereeyeen magaaladoodii bay hareereeyeen cadadka muslimiintu yacni ilaa saddex kun ayuu ahaa ciidanka muslimiinta oo dagaalka galay oo bani qurayda ku duulay fardo ilaa soddon fardo ayay wateen markaasaa ilaa dhowr shan iyo labaatan maalmood ayay hareeraynayeen xisaar ku hayeen oo ay meelay ka baxaan aynan jirin bani qurayda markay arkeen ninkii xuyay ibna akhtubna ballanka u qaadoo yidhi haddii qurayshu iyo qatafaan ay laabtaan waan kuu imaane ballantan kuu fulinaya kacab bni asadow ninkii ku yidhi ballantii wuu fuliyo wuu la yimid kacbuuna u yimid meeshaa ku dhimataan idin kula dhimanayaa buuri yuhuuddii marka halkaa markay marayso oo shan iyo labaatan maalmood aysan yacni beerna u bixin tijaarana aadin yacni shaqo ay aadeen aysan jirin oo halka ku hareeraysan yihiin ciidanka muslimiintana oo dul fadhiya ee nebiyullaahi moxamed ayaa maaragtay kacb bni asad ayaa wuxuu u soo jeediyey saddex arrimood bani qurayduu la hadlay waxaa ujeeddaan buu yidhi waxa idin haysto waad u jeeddaan saddex arrimood mid inaad yeeshaan unbaan idinkula talinaya maadaama odagiinna aan ahay kow inaad muslimiin noqotaanoo diinta islaamka aad gashaan waa idinkula talinaya si aad dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo haweenkiinna iyo owlaaddiinna ay u badbaado inaad islaamtaanoo maxamed aad raacdaan weliba wuxuu ugu daray wallaahi laqad tabayana lakum annahu lanabiyun mursal wa annahu aladii tajiduunahu fii kitaabikum ilaahay baan ku dhaartaye way idiin caddaatay haddaa yuhuuddii tihiin muxamed inuu rasuul ilaahay soo diray nebi ilaahay soo diray uu yahay waad ujeeddaan buuri nebiga kutubtiinna aad ka helaysiin inuu yahayna wallaahi waad ujeeddaan buuri waad ogtihiin marka inaa islaamtaan waa midda koowaad oo idinkula talinayo markuu intaa u soo jeediyey ee waxay yidhaahdeen laa nufaariqu xukma atawraati abada walaa nastabdilu bihi hayrahu weligeen kitaabkii towreeda kitaabkale ku bedelan mayna bay dheh mana faaruqayno yuhuuddeenaan ahaanayna mana yeelayno inaan islaam qaadanno markaasuu wuxuu ku yidhi haddana fa in abaytum calaya haada war arrinkaas haddaad igu diiddeen oo aad diiddeen haddana waxaan idin farayaa buu yidhi tala kaleaan idin siinaya an taqtuluu daraariikum wa nisaa'akum biaydiikum inaad ilmihiinna iyo dumarkaba idinka aad gacantiinna ku dishaan si aanan barrinta naagihiinnana loo dhaxlin carruurtiinnana aan loo addoonsanin inaad idinka marka hore dishaan markaa kabacdina wa takhrujuu ilaa muxammadin bisuyuufikum muslitiina idinkoo seeftiinnu ay galka ka baxsan tahayna maxamed aad gashaan ilaa aad inta la dagaalantaan aad ka adkaataan ama uu idinka adkaado wax idinka haray qofna aysan idinka harin aad baaba'daan taladaasna waa midda labaadaan idiin soo jeedini haddii aad islaamnimadii diiddeen markaase waxay yidhaahdeen naqtulu haaulaa'i almasaakiin famaa khayra alcayshu bacdahu ma masaakiintaan dumarkii carruurteenna gacanteenna ku laynayna khayr iyo nolol aanba gadaashooda helaynaa maba jirto wax khayr nolol khayr laho gadaashooda aan helaynaahay maba jirto bay yidhahd marka ma laynayno weeyaan mid saddexaada u soo jeediyou yidhi fa in abaytum calaya haadihi haddaad diiddeen ood igu diiddeen in aad muxuu ahaa arrintaas aad iga diiddeen buu yidhi wuxuu yidhi waxaan idin faraya haddana an tahjumuu cala muxammadin waasxaabihi maxamed asxaabtiisa maanta wuxuu leeyahay caawa leylatu sabti sabtigana waxay ogyihiin maxamed iyo asxaabtiisa inayna yuhuudu dagaalamin dagaal aysan gelin marka maadaama ay isdhigteen ay ammaan yihiin sabti baa ku jirtaanee ballantaa ka baxa muxamed iyo asxaabtiisa calaa khiratin ku weerara si aad ama muxamed u dishaan ama saxaabadii aad uga guulaysataan wax kaloo idiin haray ma leh buu leeyahay arrintaas sameeya waa diideenoo waxay yidhaahdeen yacni waxay yidhaahdeen nufsidu sabtanaa calayna sabtiga ilaahay naga reebay miyaan fasaadinayna waad og tahay wixii horay dadkii sabtida ku xadgudbay ilaahay masriga qirado iyo khanaasiir oo ka dhigay daayeero iyo doofaarra uu bedelay marka ma waxaa rabtaa sabtigeena inaan fasaadinno ayadana ma yeelayno wax haray marka ma jiro saddexdii arrimoodba way ku diideen markay saddexdii arrimood diideen ayaa wuxuu yidhi wax kaloo idiin haray ma jiro ilaa an tanziluu ilaa xukmi muxamadin wa asxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa xukumkay idin yidhaahdaan inaad u degtaan mooye ood yeeshaan mooye wax kaloo idiin bannaanay ma jirta buu ku yidhi markaasay dhaheen diyaaran u nahay muxamed xukumkiisaan ku degayna wax kaloo laakiin saddexda arrimood aan yeelayna lama arko halkaa markay marayaan ayay saxaabadii yani yuhuudda madiina deganayd qolaba qolay xaliif la ahaayeen carabta ee muslimiinta ka maarata joogtay ansaartii awsna qolaba xaliif la ahayd khasrajna qola xaliif la ahayd nimankii bani qaynuqaac la dhihi jiray khasraj qabiilka la yidhaahdo ayay heshiis la ahaayeen ay ballan lahaayeen xaliif ahaayeen waagii waa tii la raray cabdulaahi bni ubaye iyo maarata baana nebiga ka waasiteeyey in la raro marka nimankan aws bay waxay la ahaayeen xaliif qabiilada aws la yidhahdo ilaa saxaabada aws ansaarta aws iyo khasraj bay ka koobnaayeen aws bay markay heshiis la ahaayeen oo cahdi iyo ballanu ka dhaxaysay markaasaa nimankii aws ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhahdeen saxaabada rasuulka ilaahayow bani qaynuqaac waad og tahay walaalaheen khasraj inay xaliif la ahaayeen wixii aad samaysanna waanu garannay oo cabdulaahi bni ubaye iyo markay ku weydiisteen inaadan laynin waad ka yeeshay annagana waxaan kaa codsanaynaa wa haaulaa'i mawaaliina fa axsin ilayhim kuwaanna annagaa heshiis la ah bay dhaheen inaan wanaag u samaysan baan kaa rabnay nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma ownan degdegina wuxuu ku yidhi alaa tardawna an yaxkuma fiikum rajulun minkum raalli maku tihiin awsow nin idinka idinka midaho ree aws ah inuu xukunku gaaro asaga inuu xukumiyo wuxuu xukmiyana aad aqbashaan raalli maku tihiin oon aniga aanan xukumin raalli maka tihiin haabay yidhahdeen raalli baanu ka nahay markaasuu nabigu yidhi fadaaka ilaa sacd bni mucaadi sacd bni mucaad weli ma dhimanin waa dhaawac wey mana uusan soo aadin dagaalka bani qurayda oo madiinau joogaa waata dhudhunka uu ka dhaawacmo dhiiggiisaad shubmayo daadanayo weyaan ma uunan soo bixin sacad ibni mucaad oo madax idiin ahaa ayaan arrintaa u dhiibay ee raalli maku tihiin raalli baan ku nahay dheh diyaar baanu nahay sacad wuxuu xukumo raalli baan ka nahay sacad buu u cidiro yidhi hala doono madiinaha laga raadiyo madiina laga doonay markii sacad dameer baa la soo saaray sacadna war waxaynan ka haynin yacni ballan buu ilaahay subxana wa tacala ilaahay buu baryey markii uu dhaawacmay ayuu ilaahay subxaana wa tacala sacad hore u baryey sacad ibnu mucaad wuxuu yidhi allaahuma in kunta abqayta min xarbi qurayshin shayan faabqini laha wain kunta qad wadacta alxarba baynana wa baynahum fafjurha walaa tumitnii xataa taqara caynii min bani qurayda yacni maadaama bani qurayda ay ballanta ka baxeen oo og yahay wuxuu yidhi ilaahayow haddii quraysh dagaalkeeda oo wax ka harayo weli baaqi uu ka yahay ha idilin buu yidhi ilaahayow oo i baaqi yeel ilaa aan ogaado dagaalka quraysh iyo ay nagula jiraan meeshuu ku dhammaado haddii dagaalkaas uu dhammaaday annagii quraysh dhexdeenna uu dhammaadana ilaahayo nabarkan xanuunkan ee haye iyo dhibaatadan iga maaragtay yacni muxuu yidhaahday infijaar ku sameeyo si aan u dhinto yacni ilaahay u oofsa weeyaan laakiin rabbiyow ha idilin ilaa ishayda ay ka qabowsato bani qurayda nimanka la yidhaahdo oo annagoo marxalo xaraja ku jirna ballantan nooga baxayo dagaal nagu soo qaaday inayna tirtiraan rabo ilaa ishayda waxay ka qabowsato aad i tusto ilaahu ha idilin buu yidhi ilaahay marka ducadiisii buu aqbalay wuxuu rabbi qadaray in xukumkiisii ay yeelaan xukumkiisii inay yeelaan markii dameerka la soo saarayoo la keenay bani qurayda uu yimid ayuu markuu halkaa mani qurayda markuu meeshiisii yimid ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray wuxuu yidhi quumuu ilaa sayidikum buu yidhi u istaaga ninka sayidkiinnii ila madax buu u ahaa bani quraydo madax u ah waxaan u jeedaa awsbuu madax u ahaa awsbuu madax u ahaa u istaaga buu yidhi sayidkiinna marka yacni ikraaman waixtiraaman lahu inay ixtiraamaan darteed buu maaragtay oo sidaa u leeyahay intuu jidka ku soo jiray ayaa qabiiladii aws waxay leeyihiin sacadow adaa nebigu kuu dhiibay xukunkoodii nimankaanna waa dadkii mawaalideennii ahaayoo heshiiskii ballanta aan lahayn waxaannu kaa codsanaynaa faaxsin ilayhim faaxsin fiihim wanaag u samee sacad markaa nimankan aad buu ugu caraysnaa wuxuu dhihi jiray hadalladiisii ka mid ahaa markay warka ka badiyeen oo inta aamusan yahay ayuu yidhi laqad aana lisacdin anlaa ta'khuda fillaahi lowmata laa'im waxaa sacad maanta waxaa u dhow inaysan ciddii dagaalayso dagaalkeeda inuusan waxba aysan uusan ka dhibin aysan qabanin cid kasta hala dirirto wixii ilaahay uu tuso inuu ku dhaqaaqi doono markuu yimid oo dameerkii laga soo dejiyey ayaa maaragta waa nin dhaawace baa waxaa nebigu uu ku yidhi sacadow dadkan waxay ku raadi noqdeen xukumkaada inaad adiga xukmiso wixii aad ku xukmisaana annagana fulinaynaa markaasuu wuxuu ku yidhi wa xukmii naafidun calayhim haddaan anigoo xukumo xukumkaygu ma fulaya ma ku fulaya nimanka markaasay dhaheen nacam yuhuud xukumkii aan aniga xukumo ma ku fulaya haa waa ku fulayaa bay yidhahdeen muslimiintan xukumka aan xukumahay raalli ma ka noqonaya haa waa ka noqonaya markaasuu dhanka nebiga intuu ka jeestaybu wuxuu yidhi wacalaa man haahuna nebigu ixtiraamaya calayhi salaatu wasalaam dhinacan dadka fadhiyana nebigu u jeeda ayagu raalli ma ka yihin xukunka aan rido markaasuu nebigu yidhi calayhi salaam nacam wa calaya aniga xataa xukunkaada waa fulinayaa buu yidhi saasuu ku yidhi sacdaa marka warkii laga sugaya wuxuu yidhi fainii axkumu fiihim an yuqtala alrijaalu watusba duriyatu watuqsamu lamwaal aniga intaasaan xukumay buui xukumkaygu waxa weeye raggana in la laayo wixii dagaal geli karo dumarkana iyo caruurtana lasoo qafaasho xoolahoodana muslimiinta ay qaybsadaan intaasaan xukumay buui hadalkii marka halkaasuu ku dhammaaday nebiguna wuxuu ku yidhi laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fowqi sabci samaawaat xukumkii ilaahay uu xukumay ayaad xukuntay oo toddoba sama horta korkood uu ka xukumay baad xukuntay buu yidhi marka bani qurayda marka waagii waxay diyaarsadeen hub aad u badan ayay diyaariyeen oo ay yani maaragtay muslimiinta kula dagaalamayaan hubkoodaasi yani waxaa la yidhahdaa waxyaalaha ay diyaariyeen yani waxa ay diyaarsadeen waxaa ka mid ahaa kun iyo shan boqol oo seefood way diyaarsadeen waxay kaloo diyaarsadeen laba kun oo warmo ahna way diyaariyeen yacni saddex boqol oo duruucda birta ahee dagaalka lagu galana way diyaarsadeen shan boqol oo gaashaan oo kuwa adagoo dagaalka lagu galana way u diyaarsadeen muslimiinta inay ka qayb galaan waxaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ayuu ku soo wareejiyey oo hub ay u noqoto ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala xukumkii markii uu riday wuxuu nabigu marka waxaa uu amray rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii in lasoo qaqabto oo la xirxiro godad loo qabo mid walbana marka inta lasoo xiro madaxa laga jaro waxaa la fiirinayaa wiilkan inuu yani maarata timihii hoose ay usoo baxeen uu qaangaar yahay iyo inuusa usoo bixin haday timuhu usoo baxeen u qaangaar yahay waxawy dadkii la dilay buu gelaya w waa la dilay ilaa ilaa oo ciidan rag ah ayaa meeshaasi bani qurayda lagu baabi'iyey ujeeda dumarkoodii iyo xoolihiina ilaahay subxaana watacaala ayagu ku soo wareejiyey xuyay ibna aktubna halkaasaa lagu dilay isagana dadkaa la dilay buu ka qayb qaata oo ka mid ahaa wey nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolihii bani qurayda waa uu qaybiyey wuxuu sameeyey dadkii fardaha watay saddex sahmi baa la siiyey saddex qaybood laba qaybood faraskaa iska leh qaybna ninka watabaa la siiyey dadka lugleydana halhal saami baa la siiyey marka markii xukumkii bani qurayda uu dhammaaday oo lagu kala baxay xoolahoodiina muslimiinta ay qaateen sacad ibni mucaad ilaahay ducadiisa waa aqbalay markiiba ilaahay subxaana watacaala waa oobsaday nabarkiibaa furmay dhiiggiibaa baxay sidaasuu marka ku dhintay markuu dhintayna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixaynka ku jira xadiidu jaabir ibni cabdillaahi wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ihtaza carshu araxmaani limowti sacad ibni mucaad arshiga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa gilgishay dhimashada oo maaragtay sacad ibnu macaad uu dhintay weeye marka bani quraydana ayaguna xaalkooda halkaasu ku dambeeyey maadaama wakhti xun ay muslimiinta ballanta uga baxeen ay dhibeen ayagana ilaahay istisaanu ku sameeyey marka aayadahan taasay marka labada aayadood uu ilaahay uga warramay wa anzala aladiina kuwii wuu soo dejiyey allah daaharuuhum mushrikiintii kaalmeeyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hiiliyey weeyaan oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii ka mid ah waa bani qurayda weeyaan min sayaasiihim wuxuu rabbi ka soo dejiyey yani maaragtay dhufaysyadoodii xaggoodii buu ka soo dejiyey asayaasii waxaa la yidhaha jamcu siisiyatin siisiya ayaa sayaasi lagu jamciya wahiya alxusuunu baa la yidhahda waa dhufayska oo qofka uu isku ilaaliyo siisiya waxaa kaloo la yidhahdaa kullu shayin yutaxasaru bih wax kasta kulligii uu qofku isku ilaaliyo siisiya baa la yidhahdaa maalan yani waxaa la yidhaahdaa maalan diiqa oo kale siisiyati diiki baa la yidhahdaa diiqoo kaleeto waxa weye lugihiisa labada lugood labada lugood mid kastoo ka mida wuxuu ku leeyahay ciddi dheer buu ku leeyahay ciddidaasoo kale siisiya ditiig baa la yidhaahdaa waa marka uu dagaalamayo waa aragtay luguhu ku dagaalamaa waxa weye ciddiyahaasoo rabaa kan kaleu la dirira inuu ku xagto marka wuunu isku ilaalinaya siisiya ditiiki baa la yidhaahdaa wa ashawkatu allatii fii rijlihi baa la yidhahdaa waa yacni maaragtay qodax maxaa la yidhahdaa ciddida oo lugtiisa ku taalla baa la yidhaahdaa lo-doo kale siisiya baqar baa la yidhahda quruunteeda geesaheeda maxaa yeele way isku difaacdaa geesahay isku difaacaan marka wax kasta oo qofka isku difaaco waa siisiya wey marka dhufayskii ay galeen oo isku difaacayeen ayuu rabbi ka soo saaray baa loo jeeda wa qadafa wuxuu ganay allah fii quluubihim laabahooda dhexdooda dhexdeedana alrucba argagax buu ilaahay ku ganay oo maarata cabsibaa ilaahay ku riday waa kuwaas istislaamka sameeyey isdhiibay oona dagaalamin qalbiga ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamku qalbiguu ka dagaalamaa qalbigiiba rucba looga riday weyaan sidaa darteed taqtuluuna waad laynaysaan fariiqan rag qayb baad laynaysaan waa raggii weeyaan wa ta'siruuna waad qafaalanaysaan fariiqan qayb kalena waad qafaalanaysaan oo waxa weeyaan waa dumarkii iyo carruurtiina waad soo qafaalanaysaan aan gaangaarka ahayn walidaalika imaam axmed wuxuu warinaya can catiyat alquradi saxaabigaas wuxuu ka warinaya wuxuu leeyahay curidtu cala alnabiyi sala allahu calayh wasalam yowma qurayda waxaa la ii soo bandhigay nabiga maalinta bani qurayda isaga wuxuu ka mid ahaa caiya quradiyiintuu ka mid ahaa yuhuuddaasu ka mid ahaa markaasay fashakuu fiya anay igu shakiyeen inaan qaangaaray inaana qaangaarin markaasuu fa amarani nabiyu sal alla alay wasalam an yanduruu hal ambata yacni hal ambata bacdu soo eega buu yidhi timihii muu baxeen oo hoose caanadii muu soo dhalatay mise uma dhalanin taa fiiriya fa nadaruu falam yajiduunii ambutu waa ay fiiriyeen saxaabadii waxay arkaan inaysan timaha hoose ii soo bixin markaasuu fakhulliya sabiilii waa laiska kaydaaya dhallinyaradii lasoo qafaashay baan ka mid ahaa buui markaasuu fa aslama wa xasuna islaamuhu wuu islaamay islaamnimadiisina way ay wanaagsanaatay weeyaan wa awratakum allah wuxuu idin dhaxashiiyey ardahum dhulkoodii buu idin dhaxashiiyey yani waxaa loo jeeda waa beerahoodii buu rabbi idin dhaxashiiye weyaan wa diyaarahum guryahoodiina waa idin dhaxashiiyey wa almanaasilu waalxusuunu guryahoodii iyo dhufaysyadii ay lahaayeen baa laidin dhaxashiiyey wa amwaalahum xoolahoodiina ilaahay waa idin dhaxashiiyey waxa waye guryihii alaabtii tiilay xoolahoodii yacni lo iyo geel iyo arig wuxuu yahay hubkoodii daraahimtoodii iyo danaaniirtoodii lacagtoodii wuxoo dhan muslimiintu ilaahay dhaxashiiye weeyaan wa ardan dhulna waa idin dhaxashiiyey lam tatacuuhaa aydnan ku istaagin oydnan idinku weli ku joogsanin ayuu rabbi idin siiyey marka dhulkaasna waa idin markani oodnan weli furanin wey weli eednan tegin dhulkaas maxaa loo jeedaa mufasiriintu macaani dhowra bay ku sheegaan qaar waxay leeyihiin waa maka ila markaa maka lama furan maka sanadkii sideedaada la furan doona haddana sanadkii shanaad bay ahayd yacni qaar waa maka bay leeyihiin sida qataada oo kalebaa macnaha ku fasiraya xasanulbasri oo kale wuxuu leeyahay waa faris iyo ruum dhulkaasaa la furan doonaa labada imberatoriyo weyn ayaa la furan doonaa yacni waxaa kaloo la yidhahdaa khaybar baa lagu sheegaa laakiin macnaha caamkaa cikrima uu ku fasirayo waxaa loo jeedaa kullu ardin tuftaxu biha ilaa yowmi alqiyaama dhul kasta oo muslimiintu ila qiyaama ay furtaan oo dhanba waa loo jeedaa wey wa ardan dhulna ilaahay subxaana watacaala wuu idin dhacsiiyey lam tatawuha idnan ku istaagin oo idnan tegin oo isan lugtiinna weli aysan gaarinna ilaahay waa idin siiye weeyaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday qadiiran allihii karo calaa kulli shayin shay kasta kulligii allihii karo oo awood u leh weeyaan sidaa darteed mu'miniintiina waa u gargaaro cadowgoodiina waa uga hiliye ilahay waa uga gargaaro weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam calaa